fiido aan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo salaasaa taarikhduna ay tahay sagaaliyo tobanka bisha maarch ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad aga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha doodaha dastuurka ee xilligana socda
dastuurku waxaa weeyaan waa heshiis bulsho weye waxaa la rabaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan cid walbaba inay tala ku yeelato aaraadooda halkanay ka furan tahay wixii aragtidooda ah toddobaatan xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab bay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada bannaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hoteelada ku jiri lahaayeen ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo dib u soo noqoshada budhcadbadeeda xeebaha soomaaliya in burcadbadeedii mar kale ay soo laba kacalaysay ee maraakiibta gacankan imaanayo imaanayo marinbiyoodkan baabulmandab inay halis ugu jiraan mar kasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo isu socodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna xogayaha gaashaandhigga maraykanka leor austin ayaa sheegay in maraykanku weli ay ka go'an tahay in ukrain siiyo waxyaabaha ay u baahan tahay si ay ula dagaalamaan gardarada ruushka walow aqalka koongareeska maraykanku aanu weli ansixina taageerada cusub ee loo fidin lahaa ukrain xogayuhu waxa uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo ku baxay tan iyo markii bishii januari kawdeedii cusbitaalka loo dhigay si looga daaweeyo dhibaato uu ka dareemay qanjirka brostadeka dhammaadkii bishii disembar kooxda xidhiirka difaaca ukrain ee magaceeda loo soo gaabay u d c g ayaa iyaguna isugu yimi in ka badan konton wadana si ay ugu biiriyaan dadaalkooga taageerada la siinaya ukrain maraykanka ayaa ukrain siiyey ilaa iyo afar iyo afartan bilyan oo dollar oo taageero dhinaca ammaanka tan iyo markii duulaanka ruushka uu bilaabmay bishii februari ee sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatan halka xulafadan kalena iyaguna ballan qaadeen lacag yagadana iyaduna ka badan afar iyo afartan bilyan oo dollar isla wakhtigaasi dagaalku uu bilaabmay shan gobol oo waddankan maraykanka ku yaala ayaa maanta qaban doona doorashada hordhaca ee madaxweynenimada iyadoo madaxweyne joe biden iyo madaxweynihii hore maraykanka donald trump iyaguna sii wadaan inay hantiyaan taageeradooda guud ahaanba dalka goboladiisa ay ka haystaan si ay u noqdaan xubnaha doorashada ku matali doona xisbiyadooda trump ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guulaysto doorashada hordhaca ah ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee gobolada arizona florida illinois kansas iyo weliba ohio biden ayaa iyadoo la filayo inuu sidaasoo kale uu ku sameeyo dhammaanba goboladaasi marka laga reebo marka laga reebo florida oo iyada xisbiga dimuqraadigu ay joojiyeen inay ku loolamaan islamarkaana ay door bideen inay ku abaalmariyaan dhammaanba laba boqol iyo afar iyo labaatanka ergeba biden taasoo ah waxaan caadi ahayn amaba in muddo ahba xisbi amaba caadiya in xisbiga markaasi uu ku abaalmariyo qofka aqalka cad markaasi jooga trump iyo biden ayaa toddobaadyo diiradda saaraya doorashada guud iyagoo muddooyinkii dambena ku jiheeyey ololahooda gobolada bisha noofembar noqon kara kuwo lagu loolamo ama lagu tartamo halka ay awoodda ka saari lahaayeen keliya ta kuwa doorashooyinka doorashooyinka hordhacaha qabanaya ugu dambeyntiina daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dadka lagu shaqaysta amaba shaqada lagu qasbo ay soo saareen laba boqol iyo lix iyo soddon bilyan oo dollar oo ah faa'iido sharci darro ah taasi oo korodhay afar iyo lixdan bilyan oo dollar marka loo eego halkii ay taagnayd sanadkii laba kun iyo afar iyo toban daraasadan ayaa sheegtay in korarkan ay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee dadka lagu qasbay shaqada iyo weliba xidhiirka ka dhexeeya heerka sare ka faa'iidaysiga iyo weliba faa'iidada badan mukhalasiinta iyo weliba dembiilayaasha isticmaala shaqada ay dadka ku qasbaan inay ku soo saari karaan ilaa iyo toban kun oo dollar qofkiiba amaba dhibanihiiba hay-adda ayalo ayaa sheegtay in ku dhowaada shan iyo siddeetan boqolkiiba dadka ay saamaysay shaqadan qaskab qasabka ah ee ay ku howlanaayeen shaqo lagu qasbay oo si gaara ah loogu soo rogay duwaasoo ka kooban dhaqamo ay ka mid yihiin addoonsiga ku-xamaalashada shaqada shaqooyinka isbarkan iyo weliba noocyada dawarsiga kuwaasoo dakhli ka faa'iidaysi ah ay ka faa'iidaystaan dad kale iyadoo inkastoo inta soo hadhayna ay tilmaantay inay jiraan shaqo qasab ah oo ay ku soo rogeen mas-uuliyiinta dowladuhu sida shaqada xabsiyada laga qabto taasi oo aan lagu darin daraasadan ayl oo sababtoo ah xoogta la helay oo aada u xadidnayd dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haddana u diyaargarooba qaybaha dambe ee idaacadda caawaye dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacaan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa v o a u sheegay in dowladda soomaaliya ay hubinayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymo la bartilmaameedsaday oo lagu bartilmaameedsaday al-shabaab kuwaasoo xalay ka dhacay deegaana hoos yimaada afkooye warbixintan waxaa inoo akhrinaysaa sahra cabdi axmed dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad afartan ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye laguna kala magacaabo baqhdaad iyo baldooska howlgalkaasi ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymaha dhinaca cirka oo ay la beegsadaan ururka al-shabaab war-saxaafadeed dowladda soomaaliya ee soo saarta ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ka dhacay baqhdaad uu ahaa duqaymo war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay ka warheleen sida ay yidhaahdeen khawaariij isku aruursanaysa deegaankaasi sida lagu qoro war-saxaafadeedka dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baldooska lagu dilay afariyo labaatan ka mida ururka al-shabaab halka duqaynta ka dhacday baqhdaadna lagu dilay shan iyo toban ka mida isla ururka al-shabaab sarkaal ku sugan gobolka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu saxaafadda la hadlo ayaa v o eda u sheegay in howlgalka dhulka iyo cirka uu isugu jiray uuna socday kana jiray deegaankaasi tan iyo shalay wuxuuna sheegay in duqayntu ay ka dhacday xalay fiidkii halkaasi dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ku sheegay barahooda instagaraamka in duqaynta ka dhacday baqhdaad ay ku dhinteen dad rayida oo ay ku jiraan caruur warbaahinta al-shabaab taageerto ayaa dhankooda sheegay in duqeymaha baqhdaad ay ku dhinteen siddeed iyo toban qof oo rayida sheegashadoodaasise v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ay v o edu la xiriirta ayaa v o eda u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen duqeymaha dhinaca kaleeta sarkaal ku sugan gobolka ayaa isna waxa uu sheegay in uu jiro iska horimaad dhex maray ciidamada dowladda oo jidka maraya iyo al-shabaab meel ku dhow deegaanka jambaluul shalay kaasi oo khasaare nafeedna uu ka dhashay al-shabaab dhankooda waxay sheegteen in weerarka jambaluulka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo bishii agoosto sanadkii labadii kun iyo laba iyo labaatankii waxa ay ka waday howlgallo ka dhana al-shabaab dhul ballaaran oo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug lagagana qabsada al-shabaab deegaano dhinaca kaleetana ururka al-shabaab ayaa iyaguna weeraro la beegsaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda madaxweynaha soomaaliya ayaa markii la doortay ku dhawaaqay siyaasadda saddexda weji leh ee uu dowladdiisa ku wajahaya al-shabaab taasi oo isugu jira dhinacyada milatariga dhaqaalaha iyo fikirkaba
aad iyo aad ayay umahadsan tahay saar cabdi axmed oo warbixintaasi inoo akhrinaysay doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka soomaaliya ayaa weli ka socda baarlamaanka xilli ay dhinaca kalena jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaliilay qorshaha wax ka beddelka dastuurka sidoo kalena xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay inay doonayaan in qoondada dumarku uu damaanaad qaado dastuurku warbixintanna waxaa inoo soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle dooda ugu weyne sida adaga isha ugu hayaan siyaasiyiinta ee dadka daneeya siyaasadda xilligan waa wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya gaar ahaana cutubka afaraad ka doodista cutubka afaraad ee dastuurka kumeelgaarka soomaaliya ayaa hadda gebagaba u maraya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaase jira dooda waaweyn oo xilligan ku hareeraysan cutubkan markay timaado heekalka dowladnimada loo guuraya taasi oo hadda ay doonaysa dowladdu in laga dhiga waddanka madaxweyne madaxweyne ku-xigeen xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan iyagoo tilmaamaya in cutubka afraad uu yahay midka ugu muhiimsana wax kabeddelka dastuurka sidaasina uu ku leeyahay xiise siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaanka yimid siduu v o eda u sheegay xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka dabcan dee cutubka afraad wuxuu kaga duwan yahay cutubyada kale waa cutubkii khuseeyey doorashooyinka ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulina xelxayntii iyo iyo nidaamka dowladnimo aan qaadanaya waddankan markii hore baarlamentary ku socday waxaa loo guuraya presidential iyo xisbiyihii isha nidaamkii xisbiyada madaxtooyadii marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo de dadka siyaasiyiintana ay iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waaye dabcan wayna socotaa waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamentarian muddo ka soo socday weliba nimadan baarlamentarian toos aan ahayn oo oo mixed ah oo isku jira baarlamentarian aan ahayn presidential madaxtooyene aan ahayn marka hadda dib eegista hadda socota waxay ku aadan tahay de maadaama ay dooda aada socoto go-aan laga gaarin laakiin in waddanka uu aada nidaamka madaxtooyada marka dood badan aa jira xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn kaga biyadiida wax kabeddelka dastuurka gaar ahaana cutubka afaraada hadda doodiisu ay ka socota labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim aheed marka hore in la dhiso hay-ada dowladeed oo ka horeeya cutubkan afaraad sida maxkamadii dastuuriga iyo hay-ado kale oo muhiim u ah dastuurka kumeelgaarka soomaaliya siduu v o da u sharaxayo xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid a xildhibaanada sida weyn u diidan waxaa lagu guulaysan waaya dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horeeya dastuurka dhammaystirkiisa in lasoo saaro sharciyadaas heshiise laga gaaro waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka goboleedyada in la mideeyo in la dhiso gudigii garsoorka guddiga adeega garsoorka in la dhiso maxkamadii dastuurka ahayd yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka tala ku leh in la dhammaystiro kadibna la raaco cutubka shan iyo tobanaad ee dastuurkan siduu faraya loona daaya hay-adaha uu dhisaya cutubkaas asiga marka sidaas iyo maxaan ku rahday waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo iyo hay-adihiise la rabay ayaa lagu guuldaraystay dowladihii intaas soo shaqaynayay way ku guuldaraysteen marka walaacan qabna waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldaraystay wixii aan bilow karna aan bilowna la yidhi waa ku raacnay waan ogolaanay waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo ka biyadiida sida hadda loo wajahayo wax kabeddelka dastuurka gaar ahaan cutubka afaraad waxaase xildhibaanada aragtidan ka soo horjeeday qabaan in dooda xildhibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka cabdiqaadir horta xildhibaanadu waxaa fursad ay u leeyihiin ay ummadda soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamanka kow iyo tobnaad labadiisa aqal aaraadooda halkan ay ka furan tahay wixii aragtidooda ah toddobaatan xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab ay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada bannaanka idhaacda intay kala hadli lahaayeen mise hotelada ay ku jiri lahaayeen ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay waxay qabaan inay ummadda ka gadaan saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan ay dhahaan iyagu kan sidaana sidaana ka wanaagsan ilaan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis dood ay socoto aaraadana de wax go-aanoo la gaaray ma lah wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay dee saaxiibadooda way ku qancin karaan waxay leeyihin midkaana ka wanaagsan laakiin hadda bannaanka dee uma malaynaya ii sheeg adig in fursado badan bannaanka in looga hadlo waddankan bannaanka dad badan ugu dooday xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda wax kabeddelka dastuurka xilligan gaar ahaana cutubka afaraad ayaa sheega muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi kahor intaa wax kabeddel lagu samayn dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho walaalow dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka dastuurku waxaa weyaan waa heshiis bulsho weeye waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedyadii dadka maxaan ku rahday saamiilyada siyaasadeed bulshada soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tale ku yeelato wixii loo arkana inay qatar qarankan iyo dowladnimadiis ay ku tahayna dadku lagaladooda laga fariista haddii meesha u saxal meesha yani danta ay ku jirta la qaato waxaan aragnaa marka dastuur umadeed afar cutub oo keliya hadda oo dan gaar laga leh lasoo horumariyey afarta cutub gebi ahaanba bedel inay yihiin oo wax cusub la qorayo oo aada ogsoontahay cutubka rafaadada aad sheegaysid dastuurka kumaba jira waa cutub cusub oo qaabdhismeedkii dowladnimo lixdankii ilaa maanta soomaaliya ay kusoo caano maashay ee aan ogsoonnahay duruufaha waxaan aan ugu salaysana dalkeena inuu baarlamentarigan aha wadamo badan oo duniyada ka badan waa la mid yihiin in laga guurayo tala la-aan oo shakhsigun habeen intuu isaga riyooda u leeyahay halagaga bedelo saan halagaga dhigo xilligan waxaa si weyn isha loogu hayaa cutubka afraad oo hadday si wadajira kaga doodayaan labada qalab baarlamaanka soomaaliya cutubka afraad waxaa ku xusan arrimaha doorashooyinka axsaabta siyaasadda iyo haykalka doornimada soomaaliya taasoo hadday doonayso dowladda soomaaliya in dalkuu noqdo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen lagana guuro hanaanka baarlamentariyaanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waagaaga dhegaystayaal cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsanya isla wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye marinbiyoodka caalamiga ah ee xeebaha soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin budhcadbadeed ilaa iyo haatan geystay dhowr aftuub oo ka dhana maraakiib iyo weliba doonyo haddaba badqabla-aanta gaadiidka maraya biyaha soomaaliya ee budhcadbadeedku ay weerarayaan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo weliba isu socodkii shiicadaha maraakiibta iyo doonyaha ee biyaha soomaaliya isticmaalaya warbixintan waxaa inoo haysaa saare cabdi axmed
ayadoo hoosu dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo soomaaliya tobankii sane ugu dambeysay ayaa haatan waxaa la dareemayaa in burcadbadeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan axmed yaasiin waasiihayaha wasaaradda dekedaha ee puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcadbadeedda ee soo kordhaya waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsigiiyo shixnadaha isaga kala goosho xeebaha soomaaliya iyo dunidaba arrintani waa sunta oo sanadkii laba kun iyo labaatan iyo saddex dhammaadkiisii ayay dib usoo laba kaclaysay waa aafo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummadda reer puntlandiba intuba maaragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga ee dalka iyo geeska africaba khatar bay ku yihiin waa aafo ummadda maaragtay ay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka ah wadata hadday noqoto sicir barar hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay tiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaaligaroobaan insurancigii arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in la iska kaashado dowladda federaalka ah iyo maamulada puntland galmudug runtii inta aanu xuduudbadeeda leenahay oo iska dhan in maaragtay laiska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wadahadalkayagii ay ku salaysnayd inaanu ka wada shaqeyno barnaamijkaas waa falkii ugu dambeeyey oo dhallinyaro gaaraysa soddon iyo shan wiilal ah ay ku afduubteen markabka m v ruweyn ee laga leeyahay dalka indiya waxaana taasi ay keentay in howlgal afar iyo labaatan saacadood ka socda biyaha soomaaliya oo sameeyeen ciidamada badda neefiga ee dalka indiya ay dib ugu furtaan gacanta markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib ciidamada indiya ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcadbadeeddii afduubatayba dalka hindiya weerarkaasi waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumaysiga ah oo laga leeyahay dalka yeman oo dabley ay weerareen biyaha soomaaliya taasi oo keentay geerida hal qof doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada boosaaso sida ay wakaaladda wararka reuters u sheegtay shirkadda ambrey ee laga leeyahay dalka u k ma jirto wax ciidamo soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka m v ruweyn ee ay ka fuliyeen biyaha soomaaliya ciidamada indiya haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamulka puntlandba haddaba maxaa sannado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada puntland ee xagga badda ah loo sameynayay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha amaba ka qayb noqoshada weerarkii ugu dambeeyey ee ciidamada indiya ay ka sameeyeen gudaha biyaha soomaaliya sidaad ogsoon tahay ciidanka p m p f oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska puntland oo si wadajira u wada shaqaynaya agabka ay haystaan oo kaga howlgelayaan xeebaha puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka howlgalo doomo yaryar oo mataqaana ilaalada xeebaha ku filan unbaanu ma haysanaa haddaan maaragtay nahay dowladda puntland marka waxaan isleeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dowladda hortelinta koowaadi waxay ahaydba in mariinada ay ka duulayaan burcadda lagu burburiyo in badanna waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waana lagu xiray marka hawshaasi qeyb bay ka yihiin ciidanku mana ka marna su-aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa haddaba noqonaysa sababta soomaaliya aanan loogu soo wareejinin soddon iyo shantaasi nin ee dhallinyarada burcadbadeednimada ku eedeysan ah waxaan mar kale weydiiyey su-aashaasi siihayaha wasaaradda dekedaha ee puntland axmed yaasiin annaga puntland ahaan waxaanu maaragtay leenahay wada shaqayn ciidamada ilaalada badaha sida qolada atlantiga ciidamada indianku kama tirsana bartinarka maaha atlantic navyga mataqaana kuma jiraanin waxa weye globalizationka groupinka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxay u yihiin mataqaanay ilaalada waxa weye badda oo dhankan maaragtay maadaama aanu xuduud bada dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaarayso labada dal biyo marin marinbiyoodka ay tegayaanna aysan ahayn territorygii soomaaliya ay tahay international waterka ay ka howlgelayaan oo maaragtay ay halkaas tegayaan marka runtii arrimahaasi waxay ahaayeen arrimo runtii labada dalba maslaxadoodu ay ku jirto in markii ay dhibaatada tan oo kale timaado gacan layska siiyo layska kaashado marka sida caadadu tahay marka gacanta ay ku dhigaan burcad mararka qaybtood waa naloo keeni jiray mararka qaybtood wadamadooda ayaa xukun inta lagu rido oo xukunkaasi siday ugu qaataan xabsiyada puntland baana loo soo wareejin jiray marka haddana insha allahu broseska wada shaqaynta ahaa wax dhiba kama jiraan shiraad jacfar maxamed waa aqoon-yahanad muddo ku soo noole dalka turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada muqdisho sidaan la socono sahra marinbiyoodkan waa marinbiyood aada muhiim ah ee adduunka o dhanna ugu muhiima soomaaliyana muhiim ah marinbiyoodkani muhiimadiisu waa waxaa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga soomaaliya iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka marinbiyoodkani wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo soomaaliyaba gaar ahaan wuxuuna ku yaalaa wadamadan yemen eritrea iyo jabuuti saa ka warqabno haddii marinbiyoodkan sii wadaan buracadbadeeda weeraradooda waxaa shaciir barar iyo halis ku imaan kartaa ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo isu socodka adduunka saan ka warqabno marinbiyoodkani waa marinbiyood uu ku salaysan iskuna xiro adduunka markii la dhaho badda cas ilaa kanaal suways ayuu isku xiraa hadda sidaa la socotay burcadbadeeda soomaalida inay soo labakaaleya mar kale waxaa sheegayso dadaan dowladda indiya markabkay gacanta ku dhigtay waxaa lagu qabtay soddon iyo shan burcadbadeed ah taasoo kaasoo micneedu yahay in burcadbadeedii mar kale ay soo labakacalaysay ee maraakiibta gacankan imaanayo imaanayo marinbiyoodkan baabulmandab inay halis ugu jiraan mar kasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo isu socodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin mise falal kale la sameynin oo arrintan joojinayso shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala miranbiyoodka caalamiga ah ee baabulmandab amaba eryooyinka ku dhow soomaaliya ayaa malaayiin doolar oo qarasha ay uga baxdaa ilaalinta iyo gelbinta gaadiidkooda waxaana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar amaba malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaasi oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcadbadeednimada ee weerarada ka dhacaya biyaha soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kaleeto muddooyinkanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacaya badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii nofembar markaasoo xurtiyiinta yeman ay weerareen maraakiibkaasi oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhexeeya falastiin iyo israa'iil
aad iyo aad ay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inala socotiinaysa halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida mas-uuliyiinta dowladda maraykanka ayaa sheegay inay weli wadahadallo u socdaan diblomaasiyiintooda iyo weliba xukuumadda militariga ah ee maamusho dalka niger ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika afayeen u hadlay militariga waddankaasi xukuma ayaa toddobaadkan sheegay inay soo afjarayaan heshiiskii militari ay kula jireen maraykanka washington ayaa iyaduna sheegtay inaanay weli ciidamadeeda la bixin haddaba warbixintan uu noo soo diray wariyaha v o a jeff seldin waxay noo haysaa sahra ciidla nuur maraykanka ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in ciidamadoodii joogay dalka niger ay la soo baxeen inkasta oo uu soo baxay bayaan ay soo saareen taliska militariga dalkaasi oo lagu sheegay in uu soo afjarayo heshiiskii ogolaanayay joogitaanka ciidamada maraykanka ee niger oo halkaasi u joogay howlaha la dagaalanka argagixisada saraakiisha difaaca maraykanka ayaa sheegay isniintii in maraykanku aanu weli la bixin mid ka mid a ku dhowaad kun askari oo ka tirsan militariga oo halkaasi ku sugan ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee bentagoonka sabrina sein ayaa u sheegtay warbaahinta isniintii in taliska militariga niger aanu weli la wadaagin macluumaadka ku saabsan wakhtiga kama dambaysta a ciidamada maraykanku ka baxayaan dalka niger waxaana intaasi ku dartay waxaanu leenahay khadad kala duwan oo aanu kula xidhiidhno heerarka dowladeed ee nijar dhanka wasaaradda arrimaha dibaddana ku-xigeenka afhayeenka findaad betel ayaa u sheegay warbaahinta in inta badan wadahadallada ay fududeeyaan oo ay xudun u tahay howlwadeenada safaaradda maraykanka waxaanuu yidhi weli safiirkayaga iyo diblomaasiyiinta iyadu way sii joogayaan dalka waxaananu sii wadaynaa inaanu kala hadallo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimahan afhayeen u hadlay golaha militariga ee talada haya dalka niger ee galbeedka afrika ku yaala ayaa sabtidii ku dhawaaqay in ay ka laabteen isla markiiba heshiiskii ciidamada ee ay ku ogolaanayeen in ciidamada maraykanku ay ka howlgalaan waddankaasi oo ay la shaqeeyaan militariga niger howlaha ka dhanka ah argagixisada gaar ahaana kooxaha xidhiidh kale leh alqaacida iyo kooxda kale ee dowladda islaamiga amaba daacish cornel amaduu cabdiramaane ayaa sheegay in go-aankani uu ku salaysan yahay qayb ahaan waxa uu ugu yeedhay xaalad hoosu dhaca oo ay sameeyeen sida uu sheegay saraakiisha maraykanka oo wafdi heer sare ah oo madaxda niger kula kulmay caasimada naimey ee dalkaasi toddobaadkii hore
saara ciidlan ayaa dhegeystayaal warbixintaasi aad dhegeysanayseena inala socodsiinaysay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkana booqasho ku tago dalalka sacuudiga iyo masar si loo qabto wadahadal uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabad joojina looga hirgelin lahaa qasta islamarkaana loo sii dayn lahaa lahaystayaasha ay haystaan midsidinta falastiin iyo weliba qorshaynta dagaalka kadib khasa warbixinna ay qortay v o a haddaba waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan isagoo ka hadlayay talaadadii boqosho uu ku joogay filibiin blinkan waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayey in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sida loo wajahayo dowladnimada amniga gargaarka bini'aadinimo iyo dibudhiska gaza blinkan waxa uu sheegay in maraykanka uu israa'il u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada weli jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan inta badan kaabayaasha iyo guryaha marinka gaza ayaa dhulka lala simay iyadoo israel ay wado ololo ay ugu magacdartay inay ku ciribtirayso kooxda xamaas kadib weerarkii toddobadii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday israel halkaas ay ku dhinteen kun iyo laba boqol qof marka loo eego tirada israel iyo qabsashada laba boqol iyo konton lahaystayaala wasaaradda caafimaadka ee gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska ee israel lagu dilay ku dhowaad soddon iyo laba kun oo filistiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur in ka badan kalabar dadka reer gaza ayaa la sheegay inay barakaceen blinkan ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadinimo oo naxdinla oo ka jirta gaza isagoo tix raaciyey warbixinada qaramada midoobey ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadinimo marka loo eego buu yidhi qiyaasta aadka laysku hadlayn karayo ee arrimahani boqolkiiba boqol dadka reer gaza waxay ku jiraan heer aada u daran oo cunto yari ah blinkan ayaa hadalkaasi sheegay waxaana uu intaasi ku daray in tani ay noqon doonto markii ugu horreysay oon dadka la kala soocin blinkan waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay israel u leedahay buu yidhi inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii toddobadii oktoobar aanu mar kale dhiceen balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gebi ahaanba waajib ku tahay israel inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidkaahi iyo waxuqabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadinimo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanya jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey warbixintaasi oo ay v o a ka qortay safarkaasi uu ku bixi doono xogaya arrimaha dibadda ee maraykanku haatana kismaayo mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalooyinka ama magaalada kismaayo aan idhaahdee tallaabadan ayaa ah mid ay dadaal lagu nidaaminayo nashqada magaalada faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay islamar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada kismaayo ahna duqa magaalada injineero ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo gaar ahaana dadka deggan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay banneeyaan gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka injineer cabdi axmed xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaana ganacsatada uu ugu cudurdaarayo sida wanaagsan ee ay markaasi uga qayb qaateen sidii ay ku bannayn lahaayeen waddooyinka maadaama shirkadaha korontada iyo biyaha bixiya ay inta badan waddooyinka adeegsadaan gaar ahaana dhulka oo ay mariyaan adeegyadaasi waxaana uu tilmaamay in culays xoogan ay ku tahay ganacsatada dhammaan arrimahaasi meel cusub la geliyo waa kharash kale biyuhu sidaasoo kale isgaarsiintu sidaasoo kale
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhagaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo oo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhagaysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasa muwjada f m-ka hal eber lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aada loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakaysan sidoo kale barnaamijka waxaa qeybka qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyayarida ka jirta xeryaha iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aada u kulul kamar ruxmintii shakhsiga oo toddobaadkan aan ku waraysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo ah guddoomiyaha dalada dhalinyarada xagadheere oo ka warbixin doona ololo nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed bilihii lasoo dhaafay waxaa aada loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray boqolkiiba konton waxaana soo ifbaxaya cuntayari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishiiba mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah haddaba iyadoo lagu jiro bisha ramadaan ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la-aan ah kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan deegaanka buulabakti oo saldhigu ah qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ayaan socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan waa kuwan qaar ka mida qaxootigaasi oo barnaamijka caweyska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan maymuune meedey maxamed marka raashin ma haysan biyo ma haysan alxamdulilaahi wal un haysan maleeh masquul ma haysan eeg weliga insoo degna hormahel busto hormahel golol hormahel bac hormahel ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idinku filan
habadnii filan hormahel kaarkay tobanaalo waay toban kiili soo qaad toban kiilo toban kiilo raashin ma aha
qoysaaga waa imisa
toban qoys waay toban qof haa marka raashin iyo filangnam hormahel meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen toban kiilo toban kiilo marka reerku filinye maya marka ba'a ma haysato guri ma haysato haa raashin ma haysa soongalika jere silaa ii sahriila kasoomahay waa tahay qaabkeebaad markaa afurkii u qorshaysataan habad ana kasoomahay mila barafalkagadana ma haysan marka may kale raashin ma haysan tobankiisa deegantaasa liili hoog haraabtana guuri lahay lacag mahay hoo fidhiyob nolol mahay mayka noola marku walanka noola mile isku roog deegantaasa liiley caruurta quraan buu samaysaan habad quraanan sameeyo male hal kiil bariisan soo deensid yaa karsadaa asahurto intaasaan iyo isla amana bes waa tahay qaabkee u soontaa marka maadaama aad tiri afur ma haysano afur ma haysan iyo sahurni filim ma haysan markaas intaasaa dhibanahay waa tahay marka maxaad ka codsanaysaa hidaha samafalka maadaama rabadaan lagu jiro iyo dadka muxsanaadka ah mahay burka aan baahagna bariiska aan baahagna saliida aan baahagna walkasti aan baahagna baaduna sheerana aan hamayo aan baahagna musqula aan baahagna biyona aan baahagna biyaa sahuro ayaa laga jaraya aan baahagna maay walbadan aan baahagna haa sahuran aan baahagna afur iyo hireebse intaa sahurta ini filan iyo aan baahagna haa marka raashinkana sifaylaadu ninka yaraay raashinka halse nin badiyo hal nin faylaayay sahuur la'aan biy la'aan oo hunguri la'aan wax kasta aagus aan lahayn wax badanana haya raashinka waa nagala yaray kaarkaana sideed liwaay sideed kiilo oo muurday ah nala siina sideedka kiilo nala sii oo wax lagu soo hameele maleh meesha waa naga fog tahay wax lagu soo hameele oo maleh sideed kiilo waa la soo gadaa waa la keenaa si la yeelay maleh raashinkii aad cuni laheedeen ayaa soo iibinaysaan maxay taa sababta haa meel fogaa naga soo qaadaa wax lagu soo qaadayna maleh sideed kiilo waay sideed kiilo maxaan oo labaatan shilin la gaday maxaa lagu soo qaadaa waa ha kale una haysana maleh waa yahay bisha ramadaanka waxaa heli jirteen macaawino ka yimaado dowladaha islaamka bishaan waxa macaawinada soo gaar ma jiraan waxna soo gaari maleh sacuur lahaana lasoo mahaya galabtii ma lasoo kaca kara dhib badanana haysada aawis ma haysana waa dhibaysanahay ilmo oo yaryar ahaa noo jooga oo aawis raba na caawinayna malaha dhibkaasaa na haya qaabka xalay u afurteen ay saxuurtiinii ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa waxa kale ma jiro waxa kale lagu afuray ma jiro kiilo oo bariis ah meelaha lagu soo daynsadaa sahuurtii la karsana ilmihii subay waxa la siinaya malah dhib badanana haysa aawisaan rabnaa waa tahay maxaad ka codsanaysaa waala muxsanaadka ku dhegaysanayo tinana caawi ba'yaal nala sii raashin nala sii oo gargaar badan nala sii oo raashinka nalagu yaray oo nanoo badi wax badanaan rabnaa rabanaana lagu jiraa dhib badanaa nahay aawas badan gargaar badanaan rabnaa
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mida codadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka buurubakti oo ka warbixiyey xaalad cuntuxumo ah ay ku soomayaan bisha barakaysan ee ramadaan afurlahaantii ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aad u daran iyo biyola'aanta ka jirta deegaanka ayagoo soomana qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadeen biyo la-aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha xaw ibraahim baa liidhahaa kayteen baan deganahay habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed biyo ma aragno sidan unbay u angegan tahay tuubadi saddex bilood sidoo un baan nahay marka hore halhal baanba heli jirna dhibaatadaasaan nahay hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na soo cawiso waata xaaw biyaha xaggebaad u doonataa dhagaxley gudaheed xaafadaha dhagaxley gudaheeda b c d ayaan biyo u doonanaa wallaahi waan rafaadsannahay waan rafaadsannahay caruurihii way naga habaabeen xalay maxaa la keenay afar saac oo habeennimo sideed saac baan baxnaa maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheeda saan sideed saac u baxna dhibaatadaasaan nahay soo biyo u badan dhibac ma soo dhahda tuubada tuubada biyahay aqalaha ilinkooda ay suran tahay wax ka imaanna male saddex bilood iyo intaa dhexdood baloogaygana keenteen wey ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibkaydin ku hayso dhibaataan nahay soo biyo u weyn saan u tagno yaan duurkaan ku soo afurna waan dhibaataysan nahay hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyona siiso oo qaxootiga ay mid ay nagala dhigto haa biyaha noola soo fasax wax matoor jooga wax biyo soo daynaya annaga waanba colownayo wax aan ka sugayna maleh hay-addaan codsanaynaa waan rafaadsannahay waan rafaadsannahay maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed inay biyo nala siiyaan rabnaa oo qaxootiga ka mid aan noqon maxay baa liidhahaa waan oomannahay gabar curyaanaha sariirta ii saaran markaa aad baan u liidanahay goor soonna waan taagannahay tabar ilaahay baa yargo taag ilahay baa iska leh haa waayeel ahaa nahay markaa haddee aad soon waan ku jirnaa aad baan u dil jirnaa waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa iyo miscagayaashan maaqaa markaan ugu badannahay oon u soo carna boyaadaha midmid halcaag aan helna curyaana sarirta ii saaranta hooyo waane aabba waane toddobaatan jirna waan ah maya gaarigacan hadaaqao nolol weyn bay ii ahaan laheed taajir ilaahay baa eh meel dheer baan ka keenaa waan garaangeriyaa tabar mari anoo dhexdaana sii fadhiisan tabar mari ilaahay baa taajir eh haddee sidaasaa jirta aad baan u nuglahaa jaha ilaahay baan u wala nugulnahay biliaadda wixii noolahay jaha ilahay baan u wala nugulnahay aad baan u tabaryarna tabarla'aanna waa lagalay biyo soonna waan ku jirnaa wax aan dheriq waxa nolol aan biyo ka horreysana mala islaanimo biyo ka horreysana malaha salaada waxa lagu tukan waa biyo waxa lagu nolol waa afuri waa biyo biyihii baa lalaaya aa culays xoogan oo aad ahaya aan hayo haddee sidaasaa jirto aad baan u liidanaha jaha ilaahay baa jaha ilaahay baa qabow lehe jaha ilaahay baan qabow lehe bilaadanxaga aad baan oga liidana hay-adyaha waxaan rabnaa biyaha inay noo soo fasaxaan oon annakana aan aan aan u duceyno saasaan rabnaa haddee ogaada raashinka nuguma filno raashinka wax yaroo nagu filneen baa nala siiyaa been nama sheege siliiddaa xoogaaga oo adiga shan iyo toban beri aan heesanaa kaarkaaga waa imisa kaarkii waa toddobaale kaar toddobaale oo la shaqaysanayn wax muu kuu anfaci cambuule eh amuurtu waa maya haddee sidaasaan nahay aad baan afurkii suxuurtaba aad baan oga liidanaa beenta waa xaaraan arrintan ilaahay baa iskale inuu afu yahay uumayn udawa kuma ursuqahayo wax duurka udadaa la dhigay kuma ursuqahayo soomaalida waxaan ka codsanaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wadoo dhan baan oga codsanaynaa fiyoobi ilahay baa iska wax allah waxaynu taaran karaa inay na taartaan gargaar baa la heli jiray gargaar ma heesano haddee hay-adaha aad baa walaalahana aad baan oga codsanaynaa inay na soo caawiyaan dhinaca kale cunto la-aanta iyo biyayarida ay sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariha aysan soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay-ada ka socda dalka turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka carabta waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkaa idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo wararka kale ee qaxootiga
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay gudoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer maxamed cabdulaahi jimcaale oo aan ka waraystay mashruuc iskutashi ah oo ay bulshada xeryaha qaxootiga wax uga qabanayaan dhinaca nadaafadda kaasi oo ay hormuud u yihiin dhallinyarada xeryaha qaxootigu waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku cusub xeryaha qaarkood oo ka cabanaya biyayari xilligan rabadaanta ah cimilada xeryaha qaxootiguna ay aada u kulushahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga bulshada xeryaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhallinyaradu ayaa waayadii dambe ku howlan hagaajinta fayadhowrka xeryaha qaxootiga kadib markii hay-adihii samafalka ee ka shaqayn jiray dhinaca nadaafadda xeryaha ay dhaqaala-aan darteed u joojiyeen howlihii ka shaqaynta nadaafadda maxamed cabdulaahi jimcaale gudoomiyaha dhallinyarada xagardheer oo ka mid ah dadkii hindisay in hab iskutashiya wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xeryaha ayaan ka waraystay guulaha laga gaadhay nadaafadda xeryaha qaxootiga baahidii oo ugu weyn ay jirtay waxay ahayd hay-adihii markii ay joojiyeen shaqooyinkii ay qabanayeen waxay lahayn dad nadaafadda ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waa la daadiyey oo shaqadii waa laga joojiyey kadib qashinkii xoolihii baktiyey banaanka lagu soo tuurayey meelihii qashinka la dhigayey oo aada u bato buurar noqday cudurro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayad ahayd waxba aan laga qabanaynin markaan aragnay ayaan aragnay in haddii sidaas ay kusii socoto nadaafadda in wax weyn oo halis ah sida cudurrada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay oo sidaan oga tashanno arrimaha sidaan waxaa uga qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan hore u sheegana bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso hadda xilligan aan joogno shaqadaas sidee bay u socotaa walaahi shaqada qaxootiga saction saction ayay u degan yihiin xaga dheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay shan iyo toban saction halkii sactionna wuxuu leeyahay ilaa koo iyo toban blog kuwa kalena waxay leeyihin ilaa toban blog marka anaga shaqada waxaan u qaybinaa saction sactionka waa qayb qaybka ay u degan yihiin bulshada saction walbo waxaa noo joogta afar qof oo kaliinaas ah kuwaasoo xaaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kaloon leenahay oo ay nagu caawisa unhcr waxaa loo yaqaano taragtada bahasha weyn ee qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalnaa bahashaas taragtada ah iyo loori qashinkana waxaan ka qaadnaa oo meelo ka fog oo lagu talagalo qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa marka dadkaas waa shan iyo toban section oo min afar qof ilaa lixdan qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay iyo taragtadaasi oo mar walba aanan heli karin laakiin waqtiyadaan u baahano oo aan codsanno nagu cabisaa hayadda unhcr sidaas ayaan qashinka u nadiifinaa hadda maxaa iska bedelay bilicdii iyo maaragtay qashinkii magaalada yaalay walahi isbedel weyn wax weyn baa iska bedelay sidii ahaan jirtay si u dhow ma aha meelihii qashimada la dhigi jiray aad baa loo nadiifiyey subax walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh yaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya meelaha u baahan in la guwa guwa meelaha u baahan in laga nadiifiyo nadiifiya meelaha sida xoolaha baktiya oo kale lasoo dhigo way noo soo sheegaan ayagana waan ka jiidnaa oo gaariyaan ku qaadnaa marka waxaan is dhihi karaa wax isku dhow maaha sababaha hadda aan is leenahay wax badan baa isbedelay waxaa waaye si shaqadan aan u bilownay wixii kolera cudurada kolera kale ee xarada ka dilaaci jira oo kale ma jiraan waxaan maleynaha hadda kolera in xarada laga sheego waxaa ugu dambeysay sanado ka hor marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay wanaagsan tahay bilicda markaa fiirsana waa dareemi kartaa in isbedel uu ka jiro xarada dadka hawshan qabta ee kule dhaqaale ayaad siisaan xageebu dhaqaalahaas ka yimaadaa wala dhaqaalaha sidaan horey u sheegay waa bulshada oo isku tashatay bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa qoys walbo oo ka tirsan oo degan xerada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo kuwooda aan awoodin masii dabagalno waxba kama qaadno laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awoodda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa boqol shilin marka lacagtaas ayaan ku maarayna in qashinka aan kaga nadiifano xerada marka dhaqaalahaasu ma ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahantiin iyo agabka maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaale ah wallaahi dhaqaalahaasi dhaqaalo ku filan maha waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyagaaba tabaalaysan oo dad wax weyn haysto maaha waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbar dhigo shaqooyinka la qabanayo aad bay u yar tahay marka dadka shaqaalaha way kala duwan yihiin shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacaga ku dhow shan kun iyo lix boqol oo lacagta kenya ah ilaa lix kun inta udhexeysa ayay qaataan marka ha kuwo kale waxaa jira oo sida markii loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale a jira oo ayagana lacaga shan kun qaata dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jiro caawinaysaan maxay uga dhigan tahay ma dhigi karnaa nolosha qoysaskooda waxbay ka bedeshay wallaahi wax weyn bay ka bedeshay waayo xeryaha qaxootiga dhadhaabka ma jirto shaqo abuurka ma jiro waxaan shaqo abuur u sameeyna dad u baahnaa inay shaqaystaan wax weyn ayayna ka bedelashay nolosha qoysaskooda waayo qofka marka uu shaqan la-aan yahay oo guriga iska joogo oo camal la-aan yahay waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara sida in qofka ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale ah marka dadkaasi dad shaqaabuur aan u sameynay qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay hadda waxay awoodaan in caruurtooda buwaaga ay u gataan waxay awoodaan in waxyaabaha asaasiga ee guriga looga baahan yahay inay soo gataan waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuullada lagu aado caruurtooda ay u gataan marka waxweyn baa iska bedelaan sleeha markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda farqi intee leeg waa udhexeeya xagga nolosha maadaama dad idinku dhex jira oo idiin imaanaya oo asla sheekaysanaysaan ay yihiin wallaahi hadda wax weyn baa u dhexeeya hadda waa dad oo moraalkooda uu dhisan yahay oo si wax walbo shaqada soo aadayo aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqaystaan qofka markuu guriga iska joogo oo asaga iyo xaaskiisii ama asaga iyo naagta iyo ninkeeda ee guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn aad ayay u badan tahay xitaa waxay noo sheegeen in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqaystaan wixii ay helaana gurigay dib ugu celiyaan marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada xagga xagga dhaqaale ahaana kor ayay usoo kaceen qorshaha aad ku doonaysa inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada waxaa igu muuqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar bal wax iiga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen
caqabadaha jira waxaa ka mid ah dadka bulsha dadka qaxootiga ah lama qabsan in waxay la qabsadeen inay wax walba oo adeegah ay si bilaasha kaga helaan hay-adaha marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxaan ay tahay wax ayaga wadana oo bulshadii oo isku tashi ah marka annaga waa u samaraynaa si dadkaasi noga dhaadhicino ama ay u fahmaan in waxaan ay yihiin wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga degan muhiim ay u tahay si caruurtii si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan loo badbaadiyo kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi jimcaale gudoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyayari sida uu sheegayo cabdinaasir maxamed yarow oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub biila-aana saas we meesha oo halsa ibaar bii meeshasa lagu soo dhaansamaya adeeg ini bii nininka caabiyo walaalahey muslimiinta in biina ninka caabiyo saasa rabna tuubana nin suro saasa u baahannahay maalintii mar laba lahala marna laba jirkaan aday ilaa haddana galabta galabtiyaa laawaaday manuu filnaaday maka qabaysane maka weysaysane mase anfacaya marka dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaagga ah ee ay qaxootigu ka cabbaan biyaha xafso mursal oo ah hooyo degan xaafadda elee xagardheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyayarida biila-aan zaa'ida dhabna biila-aan haddamay aroordoone ruukibo saddex saddex jirgaanga aroordoone rabalaang markii la galnana waxas hadan hore an sii kordhimay ma ana fura la kariyoy walkaas la suuboy biyo eed an bii dorogno ruuki mayna nisiyoy saddex jirgaan intaasna may rabna inan noo aabiyo barafkii kasa nool rab soonka horta walkeel walkala soonka inan eedna ninka aabiya rabna ti ilaahayna amdhoho cimilada xeryaha qaxootiga ayaa aada u kulul waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaana waatan mar kale xabso oo arrintaa ka hadlaysa kuleel badanga jir kuleelkasay may rabna inanu noo aabiyo fadaane biila-aangana haayte waldhangana haaye mashquul badan iska jir intii kale intii kale waa ina soonkina noo aabiya fadaana barafkii naftisha walka gasani rabna afkaadhidi walka shiidini rabna walnana ma haysan soonkii hore hagardheeri roog iskaamaaldaay markaas boono iyo waxaas walba ma haysanabo hadda boonood iyo hali hadda sidee weliba iskaamaarkas iyo hadda hadda kastoo ama oonay sii dortabalayba markaas macna dada kor fuuli dadkii kor fuulina may dhehna ee guri weydiiso hadda sidiya taagan iyo aldhiban xamare dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu uu afar iyo labaatankii saacba helo afartan litir oo biyo ah baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan biyo aad aad biyaaba naga doranba subixii laba jirgaan aa soo qaadanaynaa xaafadda dadna waxaa qaadanaa asigoo asartii laba jirgaan anagana subixii subixiis laba jeeraa loo kala jari biila-aan dad subixiyaa galaa dadna galabtii way laba jirgaan markii ad subixii qaadatana haddana subixii subaheedu way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay laba jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jari xaafadda hal sa'ibar aa soo daynaayeen oo biila-aan eh tiriri kab daraad waxaan arki si loo geeyey subixii saanaan ku soo nagday xamaro waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aad u durugsan
maalintii haddana maxaa tagi matoor oo tuugma u tagay waa lii soo diidiy biyo aadii aadaan ku dhibaysannahay anaga tubadana waana u dheer tahay iyadoo saas tahayba biila-aanta isa rabalaanka ma iska ma iska haayo kor may ka soomana way nanka galabtii duhurkii waa qabaysana waa dukunaa maqrabkii waa dukuna muslimaan lahay raashinkii aa la karinooyaa laba jirgaanaa lagu sii laba iyo toban saa laba jirgaan oo kaar la hele ee dadkooda waaba dhibaysannahay bii daraadiis iyo musqulba una dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu doran iyo musqusha
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaad ii soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka xiga intaa